subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington waa subax arbacaa saddexda bisha agoosto sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efhamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a culimaa udiinka dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo magaalada jigjiga kaga dhawaaqay go'aan ka dhana al-shabaab
arrintanna maanta waxaan u baahannahay inaan caddaynna ka culimo ahaan nimankaasu inay daalimiin yihiin al-shabaab ah niman daalimiina oo ku soo xadgudbay ummad muslimiina dadkay laynayaani uu yahay dad muslimiina inaan si dhaba u caddayno shareecadii islaamku waxay ka qabta aan si dhaba u caddayno aan la inoogu soo gabannin magac diineed aan la inoogu soo gabannin
waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga soomaalida ee dhadhaab oo soo dhoweeya tallaabo ay hay-adda w f b ku kordhinayso cuntada ay bixiso ee xeryaha qaxootiga biyodhaamin la sheegay in laga samaynayo qoysas barakacayaalana loo samaynayo abaaraha ay ku dhufteen duleedka magaalada beledweyn qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa muuqaal arag waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha gobolka michigan gregin witmer waxaana ay talaadadii ay ka wada hadleen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen dowladda maraykanka una meelmarin lahaayeen sharciga jibs and syns kaasoo ujeeddadiisu ay tahay kordhinta tartanka maraykanka ee ka dhanka shiinaha ayadoo markaasina u qoondeynaya balaayiin dollar in lagu qarash gareeyo sharcigan cusub islamarkaasina cilmi baaris fara badan oo lagu kobcinayo la sameeyo sharcigan wuxuu caddaynayaa hal abuurka hormuudka ah ee dunida in uu ka dhici doono gudaha maraykanka labadeennuba waxaan wax ku alifi doonaa ayuu yiri ameerika gudaheeda oo aan samayn doono ameerikada cusub sidaas waxaa yidhi madaxweynaha dalka maraykanka joe biden waxaana loo qorsheynayaa in shakhsi ahaan aan ugu biirno ayuu yiri dhacdadan laakiinse waxaa kaleeto oon ku qasbannahay ayuu yiri karantiilkii aan ku jira in aan sii wado ee covid ka ilaa iyo sabtida soo socota sida uu dhakhtarka igula taliyey hase yeeshee u dabaaldegista meelmarinta sharcigan ayaa uu yiri mid naga go-an guud ahaanba maalmaha soo socda biden ayaa la filayaa inuu saxiixo sharcigan kaasi oo uu ansixiyey ay ansixiyeen laba boqol afartan iyo sagaal mudane oo iyada oo boqol soddon iyo toddoba ka mida ay ka aamuseen cod codadka wakiilada waxaana la sheegay in lixdan iyo afar xubnood oo sanad ah asbuucii hore ay meelmariyeen ayadoo soddon iyo saddexna ay ka aamuseen xeerkan ayaa waxa uu meelmaristiisa ku bixi doona dhaqaale dhan laba boqol iyo siddeetan bilyan oo dollar waxaana ay ka mid tahay ayaa la yiri lacagtaasi konton iyo laba bilyan oo dhiirigelin ah oo waxsoo saarka loogu talagalay gudaha iyo cilmi baarista ah sidoo kaleetana iyo canshuur celinta iyo maalgashiga waxsoo saarka ee gudaha waxaa doodayaasha ay sheegeen inay u ogolaan doonaan maraykanka in uu la qabsado tartanka waxsoo saarka gudaha ee dalka maraykanka iyadoo markaasina lagula jiro wadanka shiinaha oo dalkan tartan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ay iskula jiraan sidoo kaleetana taiwan iyo kuuriyada koonfureed ayaguna qeyb muhiima ay ka qaadan doonaan subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa barnaamijkeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda shir ay isugu yimaadeen culimaa udiinka ugu caansan geyiga soomaalida deegaanka soomaalida ethoobiya ayay tahay ayay gebagabadiisii ka soo saareen go'aano ka dhan ah ururka al-shabaab culimaa udiinka dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa dagaalka dhowaan al-shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi xadka uu yahay ayay yidhaahdeen mid lid ku ah islaamnimada kuna waxayna ku baaqeen in layska difaaco ururka al-shabaab deegaanadaasi marka la eego waa kan wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata oo warkan ka soo diray halkaasi shirkan oo ahaa miduu soo diyaariyey xafiiska golaha arrimaha islaamka deegaanka iyo sidoo kale xafiiska maxkamadda shareecada dowladyahanka soomaalida ayna ka soo qaybgaleen culimadiinka ku dhaqan xarunta dowladyahanka soomaalida ee magaalada jigjiga waxaana kala soo qaybgalay madaxweynaha dowladyahanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyadoo ugu horreyn shirkan uu ka hadlay guddoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka deegaanka sheekh axmed abi mataan oo ka warbixiyey ujeeddada shirkan haddaan nahay culimadii deegaanka khaasatan muraayadii deegaanka oo ah caasimadda jigjiga culimadii ku dhaqnayd inay dareenkooda muujiyaan iyaga oo gamcaha iswada haysta walaalo ah cadowgaas deegaankeenna ku soo duulay qaabkii aan uga hortegi lahayn shirkeennu qaabkaas ayuu ku saabsan yahay waxba yaana hadalka sii dheeraynin arrintanna maanta waxaan u baahannahay inaan caddayna ka culimo ahaan nimankaasu inay dhaalimiin yihiin al-shabaaba niman dhaalimiina oo ku soo xadgudbay ummad muslimiina dadkay laynayaani uu yahay dad muslimiina inaan si dhaba u caddayno shareecadda islaamku waxay ka qabta aan si dhaba u caddayno aan la inoogu soo gabanin magac diineed aan la inoogu soo gabanin ujeeddadeenna dhan shirku intaasuu ku saabsan yahay kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha dowladyahanka soomaalida mustafa maxamed cumar isagoo ugu horrayntii u mahad celiyey shacabka iyo culimmada deegaanka kaalintii ay ka qaateen duulaankii al-shabaab deegaanka ku soo qaadeen waxa uuna sidoo kale madaxweynuhu ka warbi suyaalkii taariikheed uu soo maray deegaanka ee dhanka diinta dhanka kalena madaxweynuhu xusay in maanta bulshada deegaanka ay xor u yihiin diintooda ugu horrayn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kaalinta culimmadu waxaan u mahadnaqayaa waana bogaadinayaa kaalinta culummadu ay ka qaadatay ka falcelintii weerarkii gardarrada ahaa nimanka argagixisada ee al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka runtii culummadu waxay ka mid yihiin shacabka deegaanka shacabka deegaankuna isagoon u kala harin wuxuu muujiyey dareenkiisa sida uu u diidan yahay fikirka khatarta ah ee hadhow keeni kara in lagu xalaayo si dhiigooda ee hadhow keeni kara sida ay dadkii walaalahaan hayn ee soomaaliya ku noolaa ay u dulluubeen ama ay fursad uga heleen ajnabiye kale inay muxuu ahaye ay ay ay dhibaateeyaan in deegaankaana uuna soo gelin diyaargarowii jawaabtii laga bixiyay runtii mid aad iyo aad looga bogaadinayo ayay ahayd ama fursadda ka faa'iidaysanaya waxaa kaloo u mahadnaqayaa shacabka deegaanka soomaalida iyo culummada labaduba culummada si gaar ah hadda ugu mahadnaqaya lakin shacab gudawey laftigiisa aad iyo aad buu bogaadinaya kaalinta ay ka soo dhalaaleen gabagabadiina madaxweynaha waxa uu ugu baaqay bulshada deegaanka in loo baahan yahay midnimo iyo isgarab istaag la garab istaago ciidanka muhiim ay tahay in al-shabaab lagaga hortago xuduudaha loona diido sida ay gudaha deegaanka dhibaato uga geysan lahaayeen ugu dambayn maxaa laynaga rabaa oo loo baahan yahay ta ah midnimaa laynaga rabaa midnimo shacab ahaan oo aan tii aan maalmaha muujin ahayd inaan dib u bilowno laakiin midnimadaasi inay sii socoto oon muujinno oon ku hadalno oon isku abaabulno oo aan ciidamada xooga gaarka iyo ciidamada maleeshiyaadka iyo hayadaha nabadgelyada iyo booliska cid walba aan la garab istaagno oon u muujinno oo inaga arkaan ayaa loo baahan yahay haddii midnimada aan muujinno haddii muxuu ahaye waxa wanaagee soo kordhay aan ku shukrino kooxda al-shabaab damacoodii ahaa inay deegaanka soo galaan boqol kiiba boqol waa la jebiyey hal tuulo iyo hal magaalo deegaanka oo maanta ay haystaan ma jirto kuwii gudaha soo galay waad ka war haysaan koley iyagoo firdhay oo kala cararay kolba meel laga soo uruurinayo muddo afar cisho saddex cisho abaa runtii ololaha ballaaran uu dhacay inta dambe oo dhan waxay ahayd un hubin iyo halhalaysi unbuu ahaa saddex cisho unbuu ahaa dagaalka ugu badan ee lala galay kuwii feetel soo galay hal saacba lama dagaalami amniga deegaanka inuu aada muhiim ugu yahay halkaa xadka in lagu dhinto oo dhalinyarada iyo ragguba xagga intuu tago xadka ilaashado oo nimankaasi inay dhulka soo gelin laga shaqeeyo laakiin ta ugu weyn waxa weeye inaynu gudaheenna ayna ukuma soo dhiganin dhul ay xukunto iyo meel ay maamulasho inuuna ka jirin deegaankeena takalena waa taxadar iyo iyo iyo maarata sirdoon kor in loo qaado ayaa ayaa loo baahan yahay dhankooda cilmawadiinkii ka soo qaybgelay shirkan ayaa caddeeyey mowqifkooda dhanka diinta ee al-shabaab anu waxaan isleeyahay ka deegaan ahaan shabaab waa munkar dhaca kii ugu weynaa weeye waxaan u baahannahay marka sida ciidanka iyo dawladdu ay gacanta u qaadeen shacabka qaybihiisa kala duwan ay culimmadu lambar wan ka yihiin inaynu gacanta qaadno laba un baana furan saddex arrimood buu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam ee laba un baa inoo furan midka saddexaad maba gaaraynaba in qoriga la qaato shabaab lala dagaalamo shabaab la iska celiyo oo qof walba qoriga la qaado qoriga dawladdu waynoo haysaaba un mala wayna siinaysaa ay tan gacanta qaadan in shabaab iska celinoon safka hore gallo anigu sidaasaan arkaa haddaan fulaydnahay oon cabsanno qoryaha ka cabsanno aynu hadalla dee markaana hadalka qof aan hadli karin inaanu ugu jirin baan ayadna u malaynayaa aan hadallo oon shabaab ka hadallo oon saytay ka hadallo ninauna ha baqin waxaan ku soo ururinayaa warkayga dadkeennan deegaanka ku nool ee culimo iyo shacab iyo dawlad ah xaaladii ugu fiicnayd baynu ku sugannahaye nimay dani ugu jirta maanta inuu khalkhal deegaanka gala ma jiro khalkhal hadduu deegaanka galo qofka koowaadee uu saamaynna waa wadaadee aynu khalkhalkaas ka ilaalino aynu ka wada hortagno gabagabadii shirkan waxay culamaadudiinka deegaanka soo saareen baaq ka dhan ah kooxda al-shabaab sidoo kalena lagu garab istaagayo ciidanka deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
waad tahay mahadsanid gaataayo hay-adda w f b ee qaxootiga ayaa si buuxda u soo celisay cunto qaybintii ay ka samayn jirtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab w f b ayaa dhowr sano ka hor waxa ay dhintay konton boqolkiiba garaamka cuntada ay siin jirtay qoysaska ku dhaqan halkaasi hase yeeshee haatan dib ayay u soo celisay intii arrintani iga raali ahada runtiina arrintan waxa ay ku soo aadaysaa ayaa la yidhi xilli abaaro ba-an ay ka jirto gobolka geeska afrika warkan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha v o eda axmed nuur iyogol
kadib markii sannado kadib hay-adda w f b ay dib u soo celisay raashinkii la siin jiray qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana tiro dhowr jeera la dhimay ayaa arrintan waxaa aada u soo dhoweeyey qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo sheegay in wax badan ay noloshooda ka bedelayso raashinkan sidiisii hore lagu soo celiyey huraan ayaa qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaa la siinayay raashin loogu talagalay inay muddo bila ku noolaadaan balse tobanka beriyo ugu horreysa ee bisha aan gaarsiin jirin balse haatan sare loo qaaday raashinka gargaarka la siinayo qaar ka mid a qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo v o a la hadlay ayaa waxay sheegeen in raashinkan sare loo qaaday wax badan uu noloshooda ka bedelayo islamarkaana ay ka bixi doonaan dhibaatooyinkii dhanka cuntayarada ee haysatay bismillaah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo muddo dheer dadka qaxootiyada kaamkan dhadhaab ku sugan waxay ku jireen isbedel liita oo xagga ma aragtaay ku saabsan raashinka waayadii hore qaxootiyadu raashin fiican bay qaadan jireen laakiin muddo sanooyin ah waxaa jirtay dhaqaalo la'aan awgii inay hay-adda w f b ay raashinkii jartay konton muddo dheerna aan ku soo jiray arrintaasi waxay qaxootiyada ku yeelatay saamayn ba-an oo xoog leh waxaa isbedelay noloshii waxaa isbedelay ma aragtay horumarkii kaamka waxay sababtay qof walba inuu la tacaalo qutuldaruurigii inuu juhdi badan ku bixiyey dhan walba marka way naga saamaysay haddaanu nahay qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed hadda waxaa dhacday in ma aragtay raashinkii la kordhiyey arrintaa runtii haddaanu nahay qaxootiyada ku nool kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan saddexda xero ifo xagardheer iyo dhagaxley rajadaannadu aad bay u soo kacday muddadii dheeraydee ma aragtaaye aan silca iyo rafaadka ku jiray waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda w f b kordhinta ay raashinkaa kordhisay hay-adda w f b ilaahay kasokow wanaagga ay samaysay waanu oga mahad celinaynaa waxaana ka codsanaynaa sida hadda ay raashinka ka dhigtay inay ku wado maadaama abaaro badan ay jiraan abaaro ba-an ayaa ka jirta ma aragtay gobolkan hadda aan degannahay dhaqaala darro ayaa soo wajahday dadkii ku sugnaa kaamkan dhadhaabeed marka dhibaatooyinka haysta dadkii ayaa wuxuu ahaa raashin la'aan dhaqaalo la'aan waad la socotaan caalamka waxaa ka dhacaysa xerbarar magaciigu waxaawa maxamed cali ku nool xeryaha qaxootiga ifo waxaan ku faraxsanahay raashinkii oo waayihii hore oo bilba bishii u dambaysa lasii jari jiray laakiin raashinkii oo la kordhiyey aad baan ugu faraxsanahay saasaa u nahay qaxootiga ka nool xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan si weyn ugu faraxsanahay raashinkaay kordheen w f b u n c r iyo samafalayaasho dhammaantood waxaan u mahadcelinaynaa raashinka si weyn ay nooga farxiyeen waayo dadka qaxootiya waayihii hadda lasoo dhaafay naceshadii sii qaaliyowday dadkii macluulii gaajoyn ay u dhammaanayeen kaastan dadka qaxootiyaha oo dhadhaab aan awoodin waxyaabaha qutuliyoonkooda ay ka xamaashtaan waayo wixii ay qaadanayaan lacagihii ay qaataan iyo raashinkii naceshadii sii qaaliyowsa isma laha qof sideed kuna qaadanaya raashinka sii qaaliyoy isma keenayso aad baan ugu faraxsanaa raashinka ay hadda noo kordhiyeen w f b waxaan dhihi lahay inay noo kordhiyaan raashinka iyo babajakuladaba hadday awoodaan magacaygu waa yuusuf aadan keenadiid oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waxaan ku faraxsanahay aad ugu faraxsanahay in la soo celiyey raashinkii badnaa ee la siin jiray xeryaha qaxootiga dadka ku dhaqan oo muddo ka hor raashinkay qaadan jireen laga yareeyey taasoo nafarka la siin jiray qofkii la siin jiray hal kiilo oo raashinka loo yaqaano moordida ama masagayryareyda loo yaqaano la siin jiray iyo wax lamid ah ee in haatan la soo celiyey raashinkii oo la bediyey nafarkiina la siinaya in dhan sideed kiilo iyo badh ee aad baan ugu faraxsanahay in loo soo celiyo raashinkaa faraha badan wakhtigan oo maceeshadu ay qaali tahay aan la goyn karin raashinku ee halkii markii hore uu ka ahaa haafka sokorta lacag yar haatan uu joogo lacag aan la goyn karin oo fara badan ee maceeshada kalena ay qaaliyowday abaaro ay jiraan shaqa dadku ayna meelo kale u shaqa tegin in la soo celiyey raashinkii haatan waan aad baan ugu faraxsanahay ee boqolkiiba qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan tiradoodu ay ka badan tahay laba boqol oo kun ayaa sanadba sanadka ka dambeeya waxaa la dhimi jiray raashinka gargaarka ee la siiyo iyadoo arrintan ay hay-adda w f b ay ku macnayn jirtay dhaqaale la-aan la soo deristay iyo weliba deeqa aysan ka helin wadamadii iyo weliba hay-adihii caalamiga ahaa ee deeqda dhanka raashinka ay ka heli jirtay axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
weli washington ayaad nagala socotaan dad aad u wanaagsan oo muxsiniin ah oo isxilqaame ayaa deeq biyo nadiif ah gaarsiinaya dadka soo barakacay ee abaaruhu ay saameeyeen meelo ka mida soomaaliya gaar ahaana dadka ku nool duleedka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan sida warbixintan uu kusoo diray wariyahayaga halkaasi xuseen xasan dhaqane
qoysaskan oo kusoo xoolobeelay abaarta ka jirta deegaanada gobolka hiiraan oo la dejiyay kaamka teedaan ee xaafadda ceel jaalle ee magaalada beledweyne ayaa waxaa loo sameeyey biyo dhaamin maadaama aysan awoodin inay iibsadaan biyo biyo dhaamintan ayaa waxaa uu sameeyey walaalo soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku nool cabdicasiis maxamuud muudde oo loo wakiishay biyo dhaamintan ayaa waxa uu ka waramayaa cidda qarashka biyaha lagu iibiyo bixisay halkan maanta waxaan keenay deeq biyaha oo deeqdaas biyaha oo ka timid imaamo soomaaliyeed oo lagu magacaabo maama xaliimo oo ku nool dalka dibaddiisa markay aragtay dadka xaaladda ay ku sugan yihiin iyo siday yihiin ayay ka damqatay waa dad soo barakacay oo ka imaaday baadiyaha soo xoolihii ka dhammaadeen abaartii saamaysay halkan ay degan yihiin ay barakac ku yihiin maanta waxay u baahan yihiin gurmad dhab ay u baahan yihiin dadkan qaar ka mid ah dadka degan kaamka teedaan ayaa waxay ina ka waramayaan duruufaha dhanka nolosha ka haysta bilow muslimka loo maceey cerkana ma dharabshara laga sii qaas ahaan inta loo soo gurmatay hooyo xaliimo ilaahay idinkiisa iyo cabdicasiis ilaahay idinkiisa oo loo soo gurmaday oo biyo loo keentay oo ilaahay lasoo damootay dadkaas muslimoo soo barakacay soo feeridoo soo damootay oo intay biyo u soo horreeyaan loo keentay wixii ka dambeeyana loo soo dabadhigi doono horta allaha cafiyo mahad gadaasheed biyahaasaa nafti lagu celcelihaa cidaha habeenkii loo cararaa wixii la heli karo ummadaas maatada loo meesha isugu timida walaalihiina loo heli karo ama dal ama dibad ama jaariyad laga keeni karana waa in sidii dhaqsi badan loogu keenaa ilaa dadku hadda nafow la kala hayaane oo maanta meesha cidley u eg tahay siday isku celina isku celina isku celina kala hayaaneen marka intaas iyo intii kaloo loo heli karo intaa waaba helnay mahad alla magan alla dhinaca kale saraakiisha ciidamada jabuuti ee howlgalka u jooga magaalada beledweyne ayaa ina biyo dhaamin iyo adeeg caafimaadba waxay u sameeyeen barakacayaasha ku jira kaamka teedaan oo ay ku nool yihiin dadkii ugu dambeeyey ee abaarta ku xoolo beelay taliyaha ciidamada jabuuti ee hil walaal sagaal korneel xumed maxamed axmed iyo madaxa qeybta arrimaha bulshada ciidamada jabuuti laba xidigle gire ismaaciil xumed ayaa waxay si wada jir ah u sheegeen in mar kasta ay ka go-an tahay inay garab istaagaan shacabka soomaaliyeed
walaalihii soomaaliyeed oo oo barakaceen maaragtay dhibaato oo dhinaca adhiga ha noqoto abaar kolkaa anugu waxaan halkan u joognaa gurmad hiil walaal sagaal baan nahay waa gurmad kolkaa waxaan ku caawin karnaa dhinac biyaha waan ku caawinaynaa intaa caawin karayna waan caawinaynaa dhinaca dhakhtarka iyo maaragtay oo dadkana dadka bukana waa la baadhi qof oo xoog hadduu bukana dhakhtar kalaan geenaynaa mas-uuliyiinta ha nala xidhiidhaan kolkaa anugu waxaan u joogna meesha waa gurmad shacibka inaan garab taaganno iyagana inaan garab taagtaan kolkaa waxaan leenahay mar kaste waan garab joogsanaynaa maanta halkan waxaa u joognaa sidaa dadka walaalaheena markaasi ee soo barakacay ha u soo gaadhsi- ha u soo gaadhsiin lahayn markaas wixii maalintii u horraysay taraankayaga ah ee dadkan walaalaheena ee abaaruhu markaasi dabada abaartan dabada dheeraatay ee soo barikiciya markaasi xoolahoogiina uu markaasi ay ay ka dhinteen markaa marka annagu hil walaal iyo dadka soomaaliyeed waxaa naga dhexeeya xidhiir weyn oo walaalnimoa mar kastay dhib jirtana inaan markaas aan u soo gurmanno u gargaarna markaas waa himilada markaasi ciidankayaga waa himilada markaasi waddankayaga maantana waa intii u horraysay markaas waa gurmadkii u horreeyey intaa iyo in ka badan waa ula soo garab joogsan doonaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
weli waxaad dhegaysanaysaan washington ood nagala socotaan efamyada geeska afrika iyo hirarkeenna mitirban shirkadda diyaaradaha ee dalka ingiriiska laga leeyahay ee british airways ayaa shaacisay inay yareynayso qaar ka mida duulimaadyadeedii sababa la xiriira dalabka xagga tigidhada xilliga jilaalka oo si aada sare ugu kacay arrintaasi oo meesh- markaasi mashquulka ku badisay garoomada caalamiga ah ee sida garoonka hitrow ee magaalada london ee cariga britain warkan london waxaa kasoo dira waryahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
shirkadda diyaaradaha ee british airways ayaa shalay xaqiijisay inay joojinayso iibinta duulimaadyada dalalka aan britain ka fogeyn ilaa sideeda bishan ogost iyo dalka gudihiisaba shirkadda ayaa sheegtay inay ka firsan weyday yarayntii rakaabka ka dhoofi jiray madaarka hiidrow awgeed inay joojiyaan in muddo ah duulimaadyadii gaagaabnaa iyo inay wax ka qabtaan khalkhalka iyo hakinta diyaaradaha ee soo badatay waxaa kale oo ay shirkadu sheegtay inay joojiyeen diyaaradihii dalka gudihiisa iyo yurub u kala goofi jiray si ay fursad ugu helaan in rakaabka iminka lacagtooda bixiyey ay helaan diyaaradaha ay ku safraan duulimaadyada iyo garoomada britain iyo yurub ayay ku adkaatay howlaha rakaabka dhoofaya oo soo batay markii laga baxay xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kale oo ay ku guuldaraysteen inay shaqaale ku filan oo ka shaqeeya goobaha lagu eego tigidhada iyo kala gurista boorsooyinka rakaabka la helo maamulada madaarka hitrow oo ku yaala london iyo iskhiib hool oo ku yaala magaalada amsterdam ee dalka holland ayaa amray inaan la dhaafi karin tigidhada duulimaadyada ilaa boqol kun oo rakaab ah maalintii si loo yareeyo safafka garoonada iyo dibudhaca boorsooyinka iyo weliba hakinta diyaaradaha ee habsaamaya shaqaalaha garoonka hitrow ayaa sheegay in la kala baray rakaabkii ka dhoofayay madaarka ay keentay inay hawshu si habsamila u socoto iminka shirkadda diyaaradaha ee british airways waxaa kale oo ay sheegtay in dhimista rakaabka lagu sameeyey ay u wanaagsan tahay dadkii hore u iibsaday tigidhada ay u fududaan doontana inay dhoofi karaan xilligii ay qorshaysteen dhinaca kale xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa sheegay in yaraynta rakaabka iyo duulimaadyada madaarka hitrow lagu sameeyey ay leedahay saameyn dhaqaale sidaasina waxaa qaba cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo bartay eh, dhaqaalaha haa cabdixaafid sidaynu wada ogsoonnahay eh, airportka waddankan ingiriiska ee hithrow airport waxa uu ka mid yahay airboortada adduunka ugu mashquulka badan waxaanu saameyn weyn ku leeyahay dhaqaalaha waddankan ingiriiska iyada oo waxa lacagta kasoo gasha waddanka ingiriisku ay ka badan tahay lix bilyan oo pound eh, airportka hithrow sidoo kale dadka ka shaqeeya ee airportka ayaa aada u dhaafaya boqol iyo labaatan kun oo qof marka waxaynu dareemi karnaa saameynta dhaqaale ee dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqa airportkaas uu ku yeelan karo guud ahaan dhaqaalaha waddankan ingiriiska Een, qeybta uu aadka usii saameynayana waa qeybta eh, dalxiiska iyo safarka oo hadda uun kasoo kabanaysay eh, dhibaatadii kasoo gaadhay cudurka koronaha iyadoo dadku hadda uun ay dib u bilaabayeen inay safraan eh, xilliga samarka lagu jiro laba sano kadib cudurkii koronaha Een, taasi waxay keenaysaa in tigidhadii ay qaaliyoowaan eh, availability-gii iyo tigidhadii la heli helitaankoodii sidoo kale ay noqoto wax adag Een, iyo flexibility-ga inuu qofku markuu rabo uu safro iyada oo dhammaan wadamada yurub laga qaaday xayiraadihii saarnaa socdaalka sababo la xidhiiray xanuunkii covid sagaal iyo toban dhowaan ayay dowladda maraykanku markii ugu horreysay sheegtay inay shaqaale ku meel gaar ah oo ka howlgala madaarada dalkaasi ugu waaweyn ay ka doonan doonto dalalka yurub wasiirka arrimaha gudaha jarmalka ayaa wakaalada wararka royters u sheegay in shaqokalintani ay tahay mid ku meel gaadh ah dalka britain shaqaalihii ka howlgeli jiray garoomada waaweyn waxa ay yaraadeen kadib markii ay britain ka baxday midooda yurub oo dhalinyaro badan oo uga soo xoogsi tegay bariga yurub ay dib u guriya noqdeen cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
waa hagaag weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da idinkaga imaanaysa magaalada washington markana bal ku soo dhowaada dhinacii heesaha dabacsan
waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirtaa aan la qaadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirtaa aan la qaadin wanaaga hadday la daadsho imaan weel lagama buxsho wanaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii ruuxiisa sii wehel caanahaaga wanaaga hadday la daadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii ruuxiisa sii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku hadduu wareegogo walaalnima adaa ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican
jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican iyo iskalaaji ayaan idaacaddeennai aroornimo ku soo afmeeraynaa waa anigoo sahre cabdi axmed ah oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno haatan aan idinkaga sii tagno subax wacan oo wanaagsan
samaanta kolka ka weydo naftaada aadoon u waalin hankaaga dartii u weeqin iwaydaaabadhaanta wadayga qudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadon u waalin hankaaga dartii u weeqin iwaydaaabadhaanta wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weyeelkii ka qusto walacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda wareegtada caashaqaagaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weelkii ka qusto walacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku